halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o e somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina waana sagaaliyolabaatanka bisha janawari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
soomaalida diiba iyagoo qaxooti ah iyagoo ma dhow yimid iyo waddankaanoo waddan qarniyo si kale u kala qaybqaybsanaa annaga nagu cusub ah soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego xoogaa silsilad oo kaleeta sida waxyaalahani ay dadka dadka koowaad oo yimaada ama aabbayaasha iyo hooyaasha ilmo yarar la yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan aad moodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursada ka yar tahay
taasi waxay ahayd brofesor cawa cabdi oo ka warramaysa fursadaha iyo caqabadaha ay wajahayaan dhallinyarada ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee soomaalidu ka mid tahay ee dalkan maraykanka ku nool qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida qaar ka mida beelaha ka soo jeeda deegaanka soomaalida etoobiya oo dhaliilay maamulka deegaanka iyo jawaabta maamulka ee ku aadan eedayntaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee jabuuti oo soo xirantay ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka yemen axmed bin dakar ayaa ku eedeeyey gooni ugoosatada reer koonfureedku inay isku dayeen afgembi iyagoo la wareegay dhowr ka mida dhismayaasha dowladda kadib dagaal axadii dhex maray iyaga iyo askarta dowladda magaalada cadan ee dekada ah dagaalkan ayaa waxaa ku dhinta ugu yaraan toban qof halka siddeetan iyo lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan dad rayd ah xasilooni ayaa si kumeel gaar ah markaasi u soo laabatay kadib markii hogaamiyayaasha yeman ay ku amreen ciidamadooda in ay ku laabtaan goobihii ay difaaca kaga jireen dagaalka waxa uu qarxay kadib markii madaxweyne cabdirabul mansuur al haadi uu iska dhega tiray dalab ka yimid kooxaha gooni ugoosadka ah ee koonfureedka oo dalbanayay inuu eryo ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay ku eedeeyeen musuq maasuq kooxaha gooni ugoosadka ee u ololeeya in ay ka go-aan dalkaasi ayaa ku eedeeyey sidoo kale ciidamada dowladdu inay rasaas ku rideen dad banaanbaxayay oo dowladda markaasi kasoo horjeeday kooxaha gooni ugoosadka oo ay taageerayso dowladda imaaraadka carabta ayaa doonaya in yeman ay ku soo noqoto sidii ay ahayd sanadkii kii markaasoo koonfurtu ay ahayd dowlad iskeed ah kahor intii aysan la midoobin waqooyiga yeman hogaamiyaha mucaaradka koonfurta suudan rieg masheer ayaa sheegay in dowladdu ay ku wareejisay in ka badan ay ku wareejiyeen shan iyo toban ciidamada dowladda suudan ah hay-adda red cross ee gobolka jongeli afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradka ee s p l a i o colonel lampol gabriel ayaa u sheegay v o e da axaddii shalay ahayd in ciidamo kale oo gaaraya koob iyo toban kana mid ahaa shan iyo tobanka la wareejiyey ay dideen in caasimada suudaanta koonfureed ee jubbo la geeyey islamarkaasina ay cabsi ka qabaan in dowladdu ay beegsato xisbiga s p l o i ayaa waxaa dhowaantan uu sheegay inay go-aankii hore loo gaaray ee bishii disembar heshiisyadii hore labada dhinac ay u gaareen iyo dowladaha u n c r ta in ay ka dhabeynayaan islamarkaasina ay u hogaansamayaan sida uu yiri gabriel oo ah afhayeen u hadlay milatariga koonfurta suudan mucaaradkooda hay-adda i c r c ayaan ilaa iyo haatan xaqiijin inay dhacday ciidamo wareejintaasi iyo in kale
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dalka maraykanka waxaa marka laga hadlayo taariikhdiisa soo jireen ka ah waxaa la sheegaa inuu yahay dal dadkiisu ay kala duwan yihiin isir ahaan una soo haajireen qaarkood halkan awoowayaashood laakiinse wakhtiga la joogo oo dunida caqabado weyn oo dhinaca dagaalada ah ee ka dhanka argagixisada ay ka jiraan muslim nacaybka iyo soo galootiga ayaa aada u sii kordhaya waxaa muuqata in bulshooyinka laga tirada badan yahay ee dalkan maraykanka sida soomaalidu ay dareemayaan in fursadaha aysan ula sinayn dhalinyaradooda dhallinyarada kale ee la da-da ah haddaba sidee ayay caqabadahaasi u dareemayaan bulshada soomaalida sahre cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa hadalhaynta la xiriirta arrinkan waa mid si hoose looga maqlo mararka qaarkood dadka waayeelada ah ee iyagu ayagoo waaweyn ay dalkan yimaadeen haddana aan si rasmiya u dhexgeli karin bulshada inteeda kale oo aysan ku milmi karin laakiinse meelaha qaarkood carruurta ku dhashay waddankan ku koray ama wax ku bartay ayaad arkaysaa iyaga oo ka dhawaajinaya inay jirto in bulshooyinka laga tirada badan yahay soomaaliduna ay ka mid tahay dalkan meelaha qaarkood ay haysato caqabad weyn marka ay imaado dhinacyada shaqooyinka fursadaha sidoo kale waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada toddobaadkanna mid ka mida dhallinyarada soomaalida ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo shir uga qayb gashay virginia fahmiya ismaaciil waxay ka dhawaajisay goob xaflada oo ay joogeen dhallinyaro aad u fara badan sida laga maarmaan ay u tahay in dhallinyarada soomaalida ee dalkan ku koray ku dhashay ama wax ku bartay inay ka dhex muuqdaan bulshooyinka inteeda kale taasina ay ku gaari karaan inay bartaan xirfad kasta oo shaqo si markaasi noloshooda ay u soo saaraan oo ay u noolaadaan
to work together in multiple fields multimedia communications we have so many different things we can do from multiple angles
waxaan u baahannahay inaan dhinac kasto iska dhisno waxaan nafteeda saaxiibada iyo ilmaheennaba ku dhiirigelinaya in nooc kasta oo khibrad xirfad shaqo ah aan baranno waa inaan iscaawinno noqonno dad muuqdo ma jirto cidna dafiri karto waayo waxaan nahay qaxootiga saddexaad ee ugu badan maraykanka marka la fiiriyo dadka laga tirada badan yahay sidoo kale fahmiye ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay caqabadaha haysta dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan maraykanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada isdilka dhexdooda xabsiyada ay ku jiraan iyo sidoo kaleeto sida ay bulshooyinka kale ula sinnayn We have drug abuse going on in our communities. We have mental health issues going on in our communities. We have people that are suffering for no reason right here.
waxaa bulshadeenna dhexdeeda ka jiro isticmaalka maandooriyaha waxaa sidoo kaleeto jiro dad ay hayso cudurrada dhimirka ku dhaco waxaad arkaysaa dad ku dhibaataysan gudaha waddankan maraykanka mana jirto sabab ay tacadiyadaasi ugu dhacaan faadimo cali nuur oo ah ciyaartooy horay ugu soo ciyaartay qaranka waxa ay waddankan deganeed muddo aad u dheer tobankii sane ugu dambaysayse waxay u soo shaqaysay hay-adda adeeso oo ay soomaaliya kala soo shaqaysay waa xubin ka mida guddiga olombikada soomaaliya wakhtigan waxayna ii sheegtay runtii nasiib darro waaye cunug meeshaan ku dhashay oo agsan aan lahayn oo isu haysta inuu maraykan yahay laakiin loo arko cunug yar oo qaxooti oo imigranta oo madow ah oo muslin ah waa nasiib darro laakiin waxaan arkay dareenkooda iyo dadaalkooda ay ku jiraan waxaanan hubaa inay ka adkaanayaan hadday u suuroo weyda inay ka adkaadaanna dal bay leeyihiin dalkoodii bay u noqonayaan oy ka xoreynayaan
haddaba dhinac markii laga fiiriyo soomaalida ku dhaqan dalkan maraykanka iyo sidoo kale kanadaba waxa ay leeyihiin xilligan xubno ku jira dowladda wasiir iyo sidoo kale gudiyaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiil xildhibaan deegaan dadka sidaasi uga dhex muuqda bulshada ma yihiin haddaba kuwo si gaara u filan karo in faquuq lagu sameeyey profesor cawi cabdi waxa ay qortay buug ay uga hadashay soomaalida qaxootiga iyo dhaqdhaqaaqooda buuggaasi oo ay ugu magac dartay eluusuf janna ama jannadii la baadi goobayay ayaa waxay uga hadashay soomaalida iyo socdaalkooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin caqabadaha ay kala kulmaan dadkaasi qaxootiga iyo dhaqaalaha iyo waxaa loo ereyga la yidhahdo resourceska maalka ay wataan gacanta ku haystaan khayraadka ay haystaan ayaa aada u yar taasi waxay khasab ka dhigaysaa in meelaha keliya u furan inay degaan ay tahay meelaha dadka miskiimiinta ama dadka dabaqadaha hoose dhaqaale ahaanka ku jira degaan dadkaasina dabcan waxay u badan yihiin dad iyaguna dadka dadka yara la yaraysto ama hoos loo dhigo ama minority-ga oo fursaduhu ka yar yihiin marka horta taas midaas weyn ayaa soomaalida bilowgiiba iyagoo qaxooti ah iyagoo maryo mar dhow yimid iyo waddankaanoo waddan qarniyo si kale u kala qayb qaybsanaa annaga nagu cusub ah soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego xoogaa silsilad oo kaleeta sida waxyaalahani ay dadka dadka koobaad oo yimaada ama aabayaasha iyo hooyaasha ilmo yaro la yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan aada moodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursado ka yar tahay meelahaasi xaafadahaasay degaan xitaa iskuuladoodu dhaqaalaha ay helaan way ka duwanaanayaan dhaqaalaha iskuullada dadka maalka leh ay helaan oo u badan ay helaan marka haddaad iskuulka aadaysid hadda minneapolis public schoolsco downtownka meelaha en, dadkeenu de- soomaalidu degan tahay aada u fiirisid dadka degan minnetonka ama edina iskuulladu dabaqadahaas ayaa ka jiraya laakiin haddana micnaheedu ma aha dadkii oo dhan salka ayay degayaan dad ka soo baxaya ayaa jira meelahaas xitaa saas u adag anigu jaamacaddii waan ka dhigaa university of minnesota maalin walba waxaan arkaa arday soomaali ah oo aan hadeertaan ama sanadka saddexaad ama kii afraad ku jirta dhammaynaysa oo kaala hadlaya ama aniga hayga haygala hadlaan ama macalimiinta kaleetaba ha kala hadlaan inay jaamacadda sii wataan oo ama ay mastery sameeyaan ama ay p h d sameeyaan ama ay eh, iskuulka caafimaadka dhakhtarnimo bartaan meelo kala duwan inkastoo ay jirto dooda ku saabsan soomaalida iyo sida bulshooyinka ay la nool yihiin ee waqooyiga ameerika ayse ula sineen fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada haddana dhan marka laga eego maraykanka ayaa tan iyo markii ay burburtay soomaaliya kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo koodii waxaa kusoo gurmaya dalkan qaxooti fara badan oo qaarkood ka noqday wadankan dad kule ganacsi amaba sidoo kale ka mid noqday madaxda deegaanada iyo bulsho si weyn uga dhex muuqata deegaanada dadka kale ay la nool yihiin iyadoo dalka soomaaliyana dadka ku haray ay noqdeen dadka dalkan jooga ee u soo haajira gacantii quudinaysa dadkaasi baaqiga ku sii ahaa waddanka marka la eego malaayiinka lacagta biilasha ah ee ay diraan qurbajoogta soomaalida ah sannad walbaba
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi suuka haysoo duuda nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qaar ka mida jaaliyadda ka soo jeeda dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa xalayto kulan ay ku yeesheen magaalada minneapolis waxay ugu magacdareen ama ugu yareen dulmidiid gobolka minnesota kulankaasi ay ku yeesheen ayaa waxaay eedo ugu jeediyeen madaxda iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waryaheena maxamuud mascade ayaa warkan inoo haya jaaliyadda ayaa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar iyo xukuumaddiisa ku eedeeyey inay dulmi iyo cadaalad darro ku maamulaan bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya garaad cumar garaadool garaad xirsi oo ka mid ah waxgaradka jaaliyadda deegaanka soomaalida etoobiya kuna hadlayey magaca jaaliyadda gobolka ayaa sheegay in shaqola'aan baahsan oo cadaalad darradu ay saldhig u tahay ay deegaanka ka jirto dad aan waxba galabsanna xabsiga loo taxaabo anoon ku gafaynin een, oon ixtiraamayo magaca xafiiska een, cabdi maxamed cumar in uu ku gafay dowlad deegaanka soomaalida inuu u gafay sharciga mar cadaaladii markuu tuulay waxaa bilaabantay inuu u isticmaalo su isagu wuxuu leeyahay oo kale inuu soo urursado intii u dhoweyd ee dad ugu dhoweyd ha noqoto ehel ahaan qabiil ahaan iyo asxaab ahaan kii oon u eegaynin aqoon iyo karti ay dadu ku maamuli karaan marka xumaatooyinka ama dhibaatooyinka yimid waxaa ka mid ah boobkaoo kale waxaa yimid shaqadaro baahsan oo ka jirta dalka xabsiga oo ummadda loogu gurayo maxaa kaa galay iyadoo oon wax sharciya la horgeynin qofkana in xag allah uu ka soo baxa waa la gartay laakiin ma soo baxayo qof la xidhay garaad cumar garaadool garaad xirsi ayaa sheegay in jaaliyaddu ay doonayso in xukuumadda hadda jirta ay xilka iska wareejiso islamarkaana madaxdooda cadaaladda la mariyo waa in taliska hadda jira dhammaan la hor keeno cadaaladda minis waa in laga wareejiyaa taliska hadda jira xukuumadda sida u dhan tahay ha ugu horeeyo madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar oo ah ninka aabbaha ka ah tacaadiga iyo dhibta ka taagan dhulkan madaxda jaaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in cabashooyinkooda ay u gudbiyeen dowladda federaalka etoobiya si xaaladda ay u soo farageliso iyagoo ugu baaqay bulshooyinka ku nool dhulka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya inay si nabadeed uga dhiidhiyaan gaboodfallada uga imaanaya xukuumadda hadalka caawa aan ku dhawaaqay ee codsiga ah ee ahaa in shacabku uu dibadda u baxo inuu kacdoon sameeyo inuu mudaaharaadyo nabadgelyo ah aan carqalad iyo dhibaata ku jirin uu sameeyo si loo tuso dowladda dhexe ee federaalka etoobiya in ummaddani ay tabanayso inay cabanayso iyaduna tahay xukuumaddii ugu sarraysay ee dalka oo dhan uu wada hoos yimaado iyadu marka inay tallaabo ka qaado ay xaliso dhibaatooyinka jira dhinaca kale waxaa gobolka minnesota toddobaadadii lasoo dhaafay ku sugnaa madax ka socotay dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid a maareeyaha guud ee maxadka cilmibaarista ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya guuleed cali kaahin guuleed oo eedaha ay jaaliyaddu u soo jeedisay madaxda dowladdan wax ka weydiinay ayaa sidan uga jawaabay cid wal oo sharci darro gasha sharciga waa la mariyaa cid sharci darro lagu xidho inta guri laga soo kaxaysa layska xidhaana ma jirto nidaamka dawligiiyo kala dambeyntuna waa mid ka mid ah in qofku dunuubtu galay hay-adaha sharciga inta la mariya dee sharci la horgeeyo waxaan ahayn marka dad shakhsiyaad dembiye galay oon sharciga la horgeeyo waxaan ahayn oo deegaanka ama lagu xidho ama lagu dhibaateeyo midna ma jirto hanti dad baa la boobay taasi waa magac biin baan qabaa inay ereyadii shalay ay ka lahayn midiagana ay dib ugu noqdaan ayaa wanaagsan xukuumaddu waxay qabatay iyo nidaamka maamulka suuban ee deegaanka ka hirgelisay lix bilood ka hor xubnaha hadda wax hogaaminayay inta nabadda taageersanayd hadda ka hor in dib loo daawado ayaan jeclaan lahaa maxaa yeelay taa iyagaa ka markhaati ah ilaan faahfaahin badan ka bixiyana ma jecli guuleed cali kaahin ayaan sidoo kale wax ka weydiiyey in dowladdu ay shaqaalaha iyo madaxda ku xulato eex iyo ninjeclaysi oo ka mida eedaha ay jaaliyaddu u soo jeediyeen dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya taasi waa mid xaqiiqada ka fog waxaan leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed oo hogaaminta deegaanka dhan qabaa'ilka deegaanka dhan ay u dhan yihiin magacaabidda iyo xulashadana madaxweynuhu qoraalka warqaduu leeyahay xulashadu waxay ka timaadaa xisbiga qaybihiisa kale waxaana laga yaabaa koob iyo tobanka mas-uul ee u sarreeya xisbiga saddex iyo tobanka mas-uul ee xisbiga u sarreeya madaxweynuhu xubin buu ka yahay xubin markuu ka yahayna wuxuu si shaqsi u samayn karaa ma jirtee nidaamka xisbi iyo magacaabidda xisbigu keeno keliya ayuu iyadu leeyahay brofaalkeeda ku magacaabaa aniguna aan ku magacaabana in badanoo la mid ay ku magacaaban tahay maxamuud mascade v o a minnesota
dalka jabuuti waxaa hadda si rasmi ah u soo xirmay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee ka kala tirsan isbahaysiyada dowladda iyo mucaaradka ee ka qaybgalaya doorashada baarlamanka ee ka qabsoomi doonta jabuuti saddexylabaatanka bisha soo socota ee februari doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore ee shan sano ka hor ka dhacday iyadoo mucaaradku ay si kala baahsan uga qaybgalayaan iyagoo aan ku midaysnayn markan wax isbahaysi ah ama dallad keliya sidii hore loogu yaqaan cumar shirdoon cabaas waa siyaasi rug caddaa ah oo la soo shaqeeya dowladda iyo mucaaradkaba balse hadda midna aan ka tirsanayn waxa uu warramay waryaheena ramadaan muuse aniga sidan maanta wax loo soo dhigtay ee aan u arkayo wixii caqligayga ahi de waa sidii maxaanku idhaahaa marka mucaaridkii horew jiray la waayey ee iyaku halkaa joogsanayay dee meel walba doosiyeyga dhigan jiray marka la waayey dee mucaarid ma garanaysaa iyaa kala soo baxay oo layidhaaho mucaarid moodere la yidhaaho ayaa soo baxay mucaarid moodere waa kii aan ka maqlayey maalintii dhaweyda aad gabadhii yarayda ismaaciil geedi ka hadhay aad waraysanaysay waa tii tidhi annaku mucaarid waxaan nahay moodereya marka mucaarid moodere iyadaa dee macdaynaysa waa ilbax baan dee umalinaya mucaarid ilbax aan u malaynaya marka mucaarid kale oo dee maanta dowladda meesha joogta mucaarad kaloo hor jooga anigu ma arkay horena waan u sheegay laba goor baan v o oda maanta aad igala hadlaysid aan ka sheegay in aan wax mucaarid layidhaahi dalka jirin laakiin mucaaridku waa marka uu isagu halkaas soo joogsado uu sacad u joogsado oo uu dowladda hor joogsado wuxuu ka hor joogana macneeyo ayaa laydhaahaa waa mucaarid laakiin wax la macnaynaya ma arkayno wax lagu kala duwan yahay ma arkayno wax lagu kala dagaalamayna ma arkayno siday aniga ila tahay igu muuqato mucaarid dhabi ma jira markaa mucaarid dhaba kolka uu mucaaridku yidhaaho waa kaa anu halkana meeye waxaan ninka mucaaradoo sacad baan ka wuxuu sheeg sheeganayana wax cad ay tahay ee uu banka la joogo uuna qarsanayn yaa dee la odhan karaa maxaan ku dhaha laakiin marka dhan mucaarid madeereyan ahay waxna la sheegayn wuxuu mucaarid ku yahayna la macnaynayn waxa ay ku dagaalamayaan la macnaynayn de macnahaydaan ma garanayn waay cumar laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaad ka mid ahayd odayaashii rugcadaagii ka qayb qaatay u s n t iskugu keentay dalladda mucaaradka reer jabuuti ee doorashooyinkii baarlamanka laba kun iyo saddex iyo tobankii jabuuti ka qabsoome ka dhacay labada bal isku eg shan sanna u dhaxaysa maxaa isbedelay laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo maanta sidee u muuqdaan arrimuhu wallaahi laba kun iyo saddex iyo tobankii mucaaradnimadu waxay ahayd mucaaradnimo urursan adag dagaalamaysa doonaysa inay meel gaadho oo awooddan inay qabasato doonaysa laakiin taariikhda ka soo dhaqaaq ilaa shantaa sano mucaaridkii uu baaba'ay wax ka dhaca mahayna wax u soo kordha ma jirto waxa ugu sii darnaa markay labadii oday ee hogaaminaysa mucaaradnimadu ay dhinteen mucaaradnimadii waxay noqotay agoon waxay noqotay dad bilaa aabba ah waa ismaaciil geediyo odaygii mataqaana axmed yuusuf markay dhinteen waxay noqotay bilaa aabbo waxay noqotay meel ay ku soo ururaan ayna jirin waxay hiiraansadaan ay jirin kolkaa mucaaradnimadii sidaasay ku baawado intii joogtayna way kala yaacday midya meel bay martay waxaad moodaysaa inuu boomkii hiroshima ku dhacay mid ya meel baa lagu kala duulay marka mucaaradnimadu shantaasna way baaba'day maantana mucaaradnimadii kun iyo labadii kun iyo saddex tobankii jirtay maanta ma jirto ee dee mucaaradnimo kale oo cusub oo jadiida timiday oo mudirey la yidhaha dee waan eegaynaa dee halkay marson haddaynu dadka u faahfaahin intaas maxay ka dhigantahay muudire ma dawladda la shaqaynaysa baad ula jeedaa wallaahi anigu dee dawladdii la shaqaysaaba odhan maaye muudireeguse waxa weeye annaku hadalkayguna ma adko dagaalkayaguna ma cadcado say ila tahay waa saabaan u malaynaya say ila tahay aniga wixii naloo soo bandhigana waan iska qaadananaa dee bandhigu bandhigu dee waxay goostaan hadday dee waxba goosan kari waayaan dee cidloon bay ku hadhayaan cidla cumar shidoon waxaa tahay odayaashii wax la weydiinaya reer jabuuti ee wakhtiga dheer ku soo jiray siyaasadda dalka mustaqbalka siyaasadeed ee jamhuuriyadda jabuuti sideed u aragtaa xagga siyaasadda hadday tahay xaggii dowladda xaggii mucaaridka iyo siday wax u socdaanba wallaahi maanta wax gacanta wax ku haye wax mucaarad leh horta ma jiro laakiin wax gacanta maanta ku haya waa dowladda weeye dowladdan siday aniga iila muuqata maanta ama horey baan u sheegay waxaa ii muuqata in ay dowladdu tafacadcaddahay oo ay dariiq wanaagsan oo dhaqaalaha dalka kan horow jiidaya iyay aniga iila muuqataa waxaan u malinayaa dee ilaahay hala tiiriye inay meel gaadhi doonaan baan u malinaya laakiin miyaan mucaarid loo baahnayn ila mucaaridku dowladdu kabaayo kolba dhaliisha jirta uu sheegaayo taasuna horumarkii baa ka dhashaa dee mucaaridka waa loo baahan yahay hase yeeshee hadduu mucaaridba isdhisayn uu wax muuqda ahayn oo isagu platformga waxa uu ku dagaalamayan oo ummad madasha uu ku dagaalamayo banka u soo dhegin dadka oo ayna jirin maxaad mucaaridna ka dadooni wixii meesha joogi waa dowlad dowladda unbaa wixii jirana wadaysa iyada unbaa dhaqaale hadday noqoto dhaqan hadday noqoto maxaan ku idhahaa siyaasad hadday noqoto dee dowladda unbaa wadaysa wax kaloo meesha jiri ma jiro xooggii laba kun iyo saddex iyo tobankii jiray ee mucaaridku halkuu maray maanta wallaahi xoogga labadii kun iyo saddex tobankii jiray maanta waxba kama jiraan dhowr meelood baa loo kala gaxay intii sugaysay in ay dowladda gashana markay dowladdii waxba ka weyday uunbay tidhi mucaarid baan ahay inna horaybayba u gashay oo dee iska joogtay meesha oo dee waxay tidhi anu mucaarid baan ahay waan sugayaa kolkaas dadkii mucaaridnimadii labadii kun iyo saddexiyo tobankii jiray maanta waxba kama jiraan waxba kama jiraan dee ninkii sheegaya ha sheekaddu ha nadiso
cumar shirdoon cabbaas oo ah siyaasi rugcadda ah oo dalka jabuuti caanka ah oo u warramaya waryaheena ramadaan muuse
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo dalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka mid a koobka dunida ugu faca weyn ee ciyaarta kubadda cagta ee fa kaabka oo laiskaga hor yimid ayaa kooxaha chelsea newcastle united waxay ku kala baxeen saddex iyo eber oo kooxda chelsea saddexda gool waxaa u saxiixay laba ka mid a ciyaaryahan botshai ciyaaryahankaasi ayaa waxaa la leeyahay haatan waxaa suuragal inuu kooxda isaga tago inta aanu soo xidhmin suuqa kaliibsiga ciyaartoyda oo laba maalin uun ay ka dhiman yihiin kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyana guulaheedii sii wadata oo habeenkii xalay ahaa labii eber waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee kaada city manchester city ayaa ku loolamaysa afar koob sannadkan sidii ay ugu guulaysan lahayd welina riyadaasi ma aanay dhiman oo koobka carlin kaabka ee loo yaqaano carabaw kaab ay haatan ciyaarta kama dambaysta taagan tahay champions leaga waayadii soo baxday horyaalka dalka ingiriiskana iyadaa hogaaminaysa labada gool ee xalay ku badisay kooxda waxaa u kala saxiix ciyaaryahanada kevin debrine iyo raxiim starling kevin debroyn ayaa u dhaliyey kooxda gool aad u qurux badan kaasi oo la odhan karo wuxuuba xataa khiyaanay difaaca kooxda kubadda cagta ee cardif city buluzon loo dhigay halkii laga filayey inuu ciyaaryahanada bareeraha xirtay dushooda mariyo ayuu markii ay kor u boodeen dabamariyey taasina waxay keentay in goolhayihii kooxdu uu arki waayo mar ay kubaddu shabaqa cuskatay hase haatee waxaa xusid mudan intii kulanku uu socday in ciyaaryahanka la yidhaahdo leroy sane oo ka mid a xiddigaha kooxda kubadda cagta ee manchester city ku duusho uu ku sigtay in lugta uu ka jabo kadib markii mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee cardif city uu dhaawac halisa u geystay oo shanshada uu kaga dhuftay waxaana ciyaaryahankaasi inkastoo aan calaamada guduudan qaybtii hore ciyaarta loo taagin qaybtii dambe ee ciyaarta markii la soo gaaray jaala labaad uu qaaday suuro gelisay in ciyaarta laga saaro arrintaasi waxaa ka dhiidhisay amaba ka dhiidhiyey xulka qaranka ee jarmalka oo bartooda twitterka fariinay soo dhigeen ku sheegay in qarankoodu ay ciyaar aad u muhiima amaba kulan aad muhiima ka qayb qaadanayaan kaasi oo dhacaya sanadka martamihiisa waa koobka adduunka isla markaasina ay ka dalbanayaan ciyaartoydu inay u dhimriyaan ciyaartoyda kubadda cagta oo aan dhaawacyo culus loo geysanin haatanna horyaalka waddanka sbain haddii aan jalleeco habeenkii xalay ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee alafes iyo barcelona barcelona ayaa qarka u kortay in kulankii ugu horreeyey ee horyaalka iyo weliba ciyaarahay sanadkan ciyaarayaan guuldarro loo geysto hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta goolkii laga dhaliyey waxa ay soo gudeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta qaybtii labaad ciyaaryahan luis suarez ayaa goolka koowaad kooxda u keenay waxaana guusha soo gabagabeeyey ciyaaryahan leonel messi oo goolka laga dhaliyey markii hore qaladkeeda lahaa waxaana ciyaaryahan messi uu caan ku yahay guulgaarista amaba guulukeenida kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona sidaasina habeenkii xalay ahaa saddex dhibcood oo diriqa ayay kooxda kubadda cagta ee barcelona ku heshay waddankaasi talyaaniga tori kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa guulaheedii sii wadan saddex iyo hal waxay kaga badisay bolonia ay similanna laba iyo hal laazio ayay kulan adag ay ku ciyaareen magaalada milano garoonka sansira stadium ayay kaga badisay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado eedila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay maxamuud mascadde aad buu umahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha ayaga isaga ayaa nala socodsiinaya noona soo diyaariyay markana kusoo dhowaada codkii ee bahawr raxmada xaliime khaliif mogool iyo heeska bacar saaf
macaane magool iyo heestii baxarsaab aanu intaasi ku soo gabagabaynay idaacaddeenna ayayna u dambaysay waxaa idinla socodsiinaysaa haraa cabdi axmed iyo anigu waa falsiin axmed iimaan ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno kowda iyo barka xaggiina markay tahay duhurnimo nabadgelyo